waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan warqadan ku bilaabayna waxay ka timid abe maxamuud axmed bare waxaa ku magac dheeryahay garaad iyo hooyo faadimo cismaan xuseen eedo faadimo axmed bariiso iyo abtiyo yuusuf cismaan abtiye maxamed cismaan iyo axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo khadar garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaan reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadimo xuseen iyo ifraax xasan iyo odaygeeda haaruun xaadi iyo khadar xasan iyo muna xasan iyo xuseen xasan iyo ugu dambeyntii siciid xasan waxaa ku xigaha ugu dambeeya farxaan siciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaan dadkana waxay hambalyo meher u dirayaan sharma arke axmed garaad iyo ruqyo xuseen yuusuf oo meherkoodu ka dhacay masaajidka calimataal baa layidhi ee caasimada hargeysa waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa waa meherkaasi inuu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo guurka loo ayo aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed faarax bakool iyo hooyo dhool cabdulaahi karaani iyo cabdi faarax bakool iyo waxay yidhahdeen fartuun cabdi yuusuf iyo xaaji cambaro cabdulaahi karaani iyo saygeeda iyo xaaji geele maxamed iyo cadar cabdulaahi karaani iyo saygeeda iyo maxamed sheekh xuseen iyo iyo maxamed sheekh xuseen iyo waxa ay yidhaahdeen asri cabdulaahi karaani iyo xaaji muxidiin siid cabdulaahi iyo waxa ay yidhaahdeen aadan cabdulaahi baryare iyo cabdiwahaab xaaji ibraahim iyo yaasin ciise oo dheere waa wariyahana v o a ee magaalada nairobi dhammaantoodna nairobi ay wada joogaan inta kale waxaana ay jecelyihin inay taaniyad gaarsiiyaan xuseen cadow ibraahim iyo waxay yidhahdeen rayaaq maxamed faarax oo arooskoodu uu dhowaan ka dhacay isla nairobi waxaana ay leeyihiin arooskaasi waxaan eeb uga baryaynaa in ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinacii heesaha ayaan caasho ku bilaaban heesta ugu horreysa noo soo qabo waa suuldhabaale iyo codadka macaan labada fanaan cabdiraxmaan dheere iyo sahare axmed jaamac
xoolahaba sumcada lagu baadisoolahaaba sumcada lagu baadisooca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa sacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
cirku sagal daruumeeye subaxdiiu leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruumeeye subaxdiiu leeyahay waxaa lagaa sugaarawaara saadaasha roobkiyo xilli seerba weyse inaan kuralaasadiyo calaa waxaa lagaa sugaarawaara saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde inaa kuna raasadiyo calaa iyo si alla mooye kasal gaadha caashaqa kasal gaadha caashaqa iyo si alla mooye kasal gaadha caashaqa kasal gaadha caashaqa danqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya danqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan maysku sidignaa aan kula sugaaye naftan maysku sidignaa
turmaseegto weligay iyo waxasaruugtaba turmaseegto turmaseegto turmaseegto weligay iyo waxasaruugtaba labadabaa ka saahiday cadna kaaba sugaye sanqarur gamaaley sabargeeyo gubley labadabaa ka saahiday cadna kaama sugaye sanqarur gamaaley sabargeeyo gubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugusimaygaho aan kula sugaaye kugusimaygaho
sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga aan sigrigiyo la absiyo sanku neefle sanku neefle sanku neefle adiga aan sigrigiyo la absiyo qalbigabana ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula sinamba maan arag sooma agaliyoho idil qalbigabana ka sahansaday indhaha ruuxa saaro kula sinamba maan arag sooma agaliyoho idil adiguna iskadiguna iskaysi yamiigumuharin adiguna iskaysi adiguna iskaysi maqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya danqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan maysku sidina aan kula sugaaye naftan maysku sidina
ya salaam waxaan sidaa jacayl aan kula sugaayey kugu sameeye igaho codadkii macaanaa ee cabdiraxmaan dheere iyo zaare axmed jaamac haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha waxay ka timid awoowe cabdinuur cali aadan iyo awoowe maxamed cali aadan iyo awoowe dhegey cali aadan iyo ayayo qasiida cali aadan iyo ayayo nunaye aadan maxamed iyo cali cabdulaahi nunow iyo maxamed aadan maxamed oo loo yaqaano yaabane iyo adeer siidow maxamed cali iyo adeer sheekh nuur maxamed cali iyo adeer maxamed aadan cali iyo adeer mustafa aadan cali dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen daawud maxamed cali iyo sahro cabdinuur cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan bay yidhaahdeen degmada hiliwaah wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maxamed daawud maxamed soo barbara bay leeyahay annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaal aada u qurux badan ayaa haatana gacanteeda kusoo dhacay waxa uu ku bilaabanayaa assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan marka hore salaameynaa bay yidhahdeen shaqaalaha v o a gaar ahaana caashi ibraahim aadan caashucuudi ibraahim daandurey oo aalaaba soo jeeda bay yidhaahdeen barnaamijkan salaamaha iyo taaniyadaha ee qaaliga ah salaan kadibna waxay yidhaahdeen waxaan kala nahay aabe maxamed abuukar cusmaan oo ku magac dheer tima guduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasre siyaad iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen iyo asli maxamed abuukar iyo saygeeda qaaliga ah axmed xasan salaad eerkolo loo yaqaano iyo carruurtooda cabdisamed iyo cabdiwahaab maandeeq maxamed abuukar iyo mulki maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo waxay yidhahdeen carruurtooda rayaan iyo maxamed iyo sahre maxamed abuukar iyo saygeeda khaalid nuur hadaafow iyo gabadhooda yar ramaas khaalid hibo maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiraxmaan balile cadow iyo carruurtooda iyo cali maxamed abuukar dhammaan dadkaas waxa ay ku nool yihiin muqdishow markacadey iyo waxay yidhahdeen guruceyl maraykanka iyo sacuudi arabiya waxayna jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba iyo heestan bayna gaarsiiyaan cabdiqaadir maxamed abuukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen bishii december ee sanadkii dhammaaday degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen mahad cabdiqaadir maxamed waxaana ay leeyihiin mahadow noqo kii anfacaa dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba caasha warqadan bal eeg sida loo soo xardhay loo soo qorayo aad baa loo soo qurxiyey waxay istaaheshaa in mid ka mid a heesaha ah ibraahim oo lagu nabo bal mid ka mid a heesaha usoo qabo caashiqu wadaad ma leh walaaluuna kuma haro waxaa ku luqaysa fanaanada aamina cabdullaahi xirse
weligeeda duunyada waqtiga qusaacida dadna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayo waa nin iyo waani weligeeda duunyada waqtiga qusaacida midna waayaa xidha labadaasi waxaan hayay hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna wisiisiga waxaan waayeedan lahayaa igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay aniguna wisiisiga waxaan waayeedan lahayaa igu wacan waxyeelada wiish bayna sara kacay caashaqu wadaad male walaloowna kuma haloy waan waana kala tage shaqu wadaad male wanaloowna kuma hadhooy waan waana kala tagay waxbahay dabiibina awita aani saradne waxbahay dabiibina awita aani saradne webibayla kala tegay wadadiina ka anbaday sida weelda loo shabay biyo looga wabiya waanan idhaanka cudimada wanaagsani webibayla kala tegay wadadiina ka anbaday sida weelda loo shabay biyo looga wabiya waanad idhahamta culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyolid hadayagu wareejaan walbahaar ku imaadhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyolid hadayagu wareejaan walbahaar ku imaadhigo caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala waxbay dabiibina awdkaan isaradne waxbahay dabiibina awdka aan isaradne wahabkaygu yuurura waabayday maqan warankaa halbowlaha waageerka halisiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay wahabkaygu yuurura waabaydaygu maqan warankaa halbowlaha waadeerka halisiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay imaydaan waraysane waayna fusido weli hadda ugu yeedhaan ma wax uu taraya imayda waraysane waayna fusido weli hadda ugu yeedhaan ma wax uu taraya caashaqu wadaad male walalowna kuma har
waaw aamine cabdullaahi way haystay iyo ma haysin laisku qaban maayo sama ibrahim cashiq wadaad male heestani alla ileh waa la heshay cashiq wadaad malay tiri waan waana laguma degi karo macnaha maxaa daweynaya markaas ibrahim waxaa duwanaya siduu rabo le in la yeelo
waa xujo taa warqadana soo qabanaya waxay ka timid aabe maxamuud axmed barre garaadku magac dheer iyo hoy faadumo cismaan xuseen iyo cidda faadumo axmed bariiso iyo abtiyo yuusuf cismaan iyo sidoo kale axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo khadar garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaan reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadimo xuseen iyo ifraax xasan iyo odaygeeda haaruun naxadi khadar xasan iyo muno xasan iyo xuseen xasan siciid xasan farxaan siciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaantoodna waxay hambalyo meher u dirayaan sharmaarke axmed garaad iyo ruqyo xuseen yuusuf oo meherkoodu ka dhacay masaajidka cali mataan oo ku yaala magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo guurka loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo amiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdicasiis xasan gurey iyo cadow ismaaciil axmed iyo axmed macalin axmed iyo cabdirashiid macalin yuusuf iyo maxamed amiin cusmaan iyo waxay yidhahdeen jaamac cabdulaahi dabaare iyo cabdifataax aadan nuur bidaar loo yaqaano iyo baashow yuusuf maxamuud iyo yaasin ciise wardheere waxaana ay joogaan dhammaantood nairobi waxay taaniid kala ilaabay u dirayaan xuseen cadow ibraahim iyo rayaaq maxamed faarax oo arooskoodu uu ka dhacay nairobi oo leeyihiin arooskina aamiin warqadana ibraahim haddaan raaciyo waxa ay ka timid waa warqad si wanaagsan loo soo qoray waxaa la yidhi waa tahniyad aroos waxaana diraya salaado maxamed abtidoon odaygeedii caruurteeda iyo shamse axmed ibraahim iyo caruurteeda faadumo siciid maxamuud odaygeedii caruurteeda iyo abe abshir bayr maxamuud iyo hooyo shifo yuusuf iyo caruurtooda ayay caashe maxamed maxamuud iyo caruurteeda iyo farxiye maxamed ismaaciil iyo caruurteeda sharmaarke ugaas yaasiin iyo safiyo ugaas yaasiin odaygeedii caruurteeda iyo cabdulqaadir axmed ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo asxaab kale oo fara badan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waa cabdifataax ugaas yaasiin iyo marwadiisa faadumo abshir bayr oo aqdalkooda uu ka dhacay baa la yidhi waddanka britain taariikhdu markay ahayd kowdii bishan aynu ku jirno january ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxay ilaah uga baryayaan wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin dhinacii heesaha ayaan ku naqlaynaa caasho iyo hees hore hore hore ayaan dhegeystayaasheena u cayaaraynaa galabta halkudhigeednu yahay ay diirin waaw hees hore hore hore baad tiri xaggee kaga daba tagta ibraahim waad ka soo qabatay codkaas gala
waxaan damacsanaa deqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaa deqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa hay dirin guurba hal daro oo dawe naftan dacaasiga hay dirin guurba hal daro oo dawe naftan dacaasiga
duqigidaalayba daraaso idayriyo dunyalaan nin guur damca dambi buu gala duqigidaalayba daraaso idayriyo dunyalaan nin guur damca dambi buu gala haydirin waxaan dow ahayn haydirqiy gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqiy gabaryahay ida
gayrinin dadacadanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane hay gayrinin dadacadanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane hay dirin durba halgalo oo dawe naftan daxaatiga hay dirin durba halgalo oo dawe naftan daxaatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumarta calmaroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumarta calmaroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqay gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqay gabaryahay ida
caashiisaan kuu sheegay heestani waa hees mar hore la qaaday labada fanaan ay qaadayana waa fanaaniin caana dhegeystayaasheenna ayaan hadxidhaalo uga dhigaynaa inay soo sheegaan magacyada labadaasi fanaan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya aaba maxamuud axmed bare garaad loo yaqaano iyo hooyo faadimo cusmaan xuseen iyo eedo faadimo axmed bariiso iyo abti yuusuf cusmaan iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed cusmaan iyo axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo qadre garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaanba reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadimo xuseen iyo ifraa xasan iyo odageeda haaruun xadi iyo qadar xasan iyo muna xasan iyo xuseen xasan iyo saciid xasan iyo farxaan saciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaan waxay jecel yihiin dadkaasi inay taaniyad u diraan sharmaarka axmed garaad iyo raaqiya xuseen yuusuf oo meerkoodu ka dhaca magaalada hargeysa oo leeyihiin guul kheyr qaba ayaan eebida kaga baryaynaa warqadanna waxay ka timid maxamed daahir diirshe iyo maxamed yuusuf cali iyo maxamed saalax cabdulaahi iyo xidig yuusuf cali iyo cabdikariin yuusuf cali axmed sheekh cali warsame iyo shaafici cabdulaahi maxamed iyo shaafici cabdi warsame iyo fardows sheekh xalaawi nuure iyo sacdiye xasan iyo cali aadan xasan iyo sahre yuusuf cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher oo farxad la u dirayaan nasri sheekh xasan maxamed iyo seygeeda cabdulaahi sheekh xuseen cabdulaahi waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana guur inagii guul low ka yeel aamiin dhambaalkan waxaan ka helnay aabe maxamed abuukar cusmaan timaguduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasre siyaad iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen iyo asli maxamed abuukar iyo seygeeda qaaliga ah axmed xasan salaad eerkul loo yaqaano iyo carruurtooda cabdisamad iyo cabdiwahaab iyo maandeeq maxamed abuukar iyo mulki maxamed abuukar iyo seygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo carruurtooda rayaan iyo maxamed zahre maxamed abuukar iyo seygeeda khaalid nuur hadaafow iyo gabadhooda yar ramaas khaalid iyo waxay idhahdeen hibe maxamed abuukar iyo seygeeda cabdiraxmaan balile cadow iyo carruurtooda cali maxamed abuukar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan marka caddey gurceel maraykanka sacuudi arabiya iyo muqdisho waxayna taaniyad gaarsiinayaan cabdiqaadir maxamed abuukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay waxay yidhahdeen degmada wadajir magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mahad cabdiqaadir soo barbaar ay leeyihiin aamin waa tahay ibraahin oo bal heesta xigtana noo soo qabo markan waxaa kugu habboonaa istare أهله وحبشتك بيتي فعلدا وهلالي استشيكدا هنان صوت كلاف يها أقر لي وحبشتك بيتي فعلدا وهلالي استشيكدا haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed kori ma hayseen usluubta iyo xisuudkii haddaan caana lagu habin ammaan hooyadeed kori ma hayseen usluubta iyo xisuudkii waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari harirahaanugaani kiwada haririya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Hoshi together, hoshi together. waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari harirahaanugaani kiwada haririya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo hoshi together, hoshi together. Halirmaan sidii halilaad kumaashan dhallinyaraa hubkiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidii halilaad kumaashaan yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istari istari sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay u horseedu maqan yahay igsanaay buura sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay u horseedu maqan yahay igsanaay goorwaxaan dhiigiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo haweynigalaacayeen dhiigiyo naftaydii adaahibayd ka dhigayo hilbahaygisaafo haweynigalaacayeen waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari adu xaafadii hudan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciida ii tahay cadiigow hidaha xidhan dalkiisa leexbaan heerku وعسوما وحكوه غبونا غبونا استاري وحكوه غبونا waa tahay codkii macaanaa ee cumar nuur cabdulle iyo heestii istaraadaantaas kaga gudubna caasha dhinaca warqada ayaa ku noqonayna warqadda ugu dambaysa dhinaceega ayaan hayaa waxaana ay ka timin waan idin salaanay baa layidhi dhammaan barnaamijka bahda siidaysa bay yidhaahdeen ee v o a marka xigta bay yidhaahdeen waxaa annaga oo kale ah samsom ibraahim iyo maxamuud caliyow iyo maxamed bilow iyo khadar xuseen iyo cabdiraxmaan biriq baa layidhi iyo mukhtaar maxamed iyo gaabow bilow iyo siciid ulow iyo caliyow cumar iyo cabdulqaadir hilow iyo cabdi xasan dhammaan dadkani waxay tahniid aroos oo kal iyo laaba u diriyaan baa layidhi maamulaha wakaalada biyaha magaalada mandheera maxamed faarax axmed iyo xaaskiisa maymuuna maxamed xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera gaar ahaan baa layidhi xaafada buula imbiya ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo mid khayr leh ubad khayr qabana lagu kala helo amiin caasha heesta ugu dambaysa dhegeystayaashana usoo qabanayna waa adigaa degay qalbiga waxaa ku luqaya cabdiqaadir sheekh cali sanka iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ahaa caasha ibraahim aadan oo idinle dhammaantiin ba nabadgelya
Thank Thank you.